halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis labiyo tobanka bisha julaay sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka donald trump oo safiir cusub u magacaabay soomaaliya inuu safiir usoo magacaabo soomaaliya de waxay u muujinaysaa inay daayanhayaan soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxaa ka dhexeeya labada dal ay dee noqdaan mid oo hadda maarata oo nool oo oo active ah waa waa runtii soomaaliya dan baa ugu jirta oo qof xoogaalah oo fahamsan dalkan iyo iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa golaha wasiirada soomaaliya oo ansixiyey siyaasad ay sheegeen inay kula xisaabtamayaan hay-adaha iyo shirkadaha ka howlgala soomaaliya
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ku eedeeyey taliyihii hore ee suldaanka etoobiya inuu handadi jiray maamulkiisa
sidoo kale doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida
hay-adda amnesty international ayaa waxa ay ku eedaysay dalka isutagga imaaraadka carabta in ciidamada amniga ee yemen ee imaaraadka xulufada la ah in ay geysteen dembiyo dagaal iyaga oo lagu eedeeyey in ay jir dileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodiga dalkaasi warbixinta amnesty ayaa waxaa lagu yidhi isutagga imaaraadka carabta oo xaalado aan caadi ahayn kaga shaqaynayay koonfurta yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hanaan amni oo aan sharci ahayn iyada oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo aan waxba laga qaban dowladda isutagga imaaraadka carabta ayaa si soo noqonoqotay u diiday in xabsiyo qarsoodiga ay leedahay waxaana ay sheegtay in maamulka yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada ee dalkaasi amnesty ayaa maraykanka waxay ugu yeertay in meel adag uu iska taago adeegsiga jirdilka ee dalkaasi yemen ka dhacaya
weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay saldhig milatari oo muhiima oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi afghanistan ayay sheegteen kooxda taalibaan weerarkaasi ayay ku dhinteen soddon askari islamarkaana waxaa ku dhaawacmay toddoba iyo toban kale saraakiisha waddanka afghanistan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi uu ka dhacay saldhigaasi maleeshiyada taalibaan ayaa gebi ahaanba la wareegtay hubka iyo qalabkii yaalay saldhigaasi milatari ay weerarka ku soo qaadeen weerarkan ayaana ka dhacay waa berigii saaka dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi afghanistan waxaana sheegeen in kooxda weerarkaasi fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka madowga ah ee dhulka hoostiisa ah wax lagaga arki karo
dowladda shiinaha ayaa waxay sheegtay inay ka naxday go-aanka uu maamulka madaxweyne trump uu ku rabo in boqolkiiba toban uu ku kordhiyo canshuurta badeecadaha ee shirkadaha shiinaha ay u soo dhuufiyaan maraykanka qorshahan ayaa laba boqol oo bilyan oo dollar ku saa'iidinaya canshuur kordhintii hore ee maraykanku uu saaray waxsoo saarka shiinaha waxaana laga yaabaa inay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya labada dal wasiirka ganacsiga ee shiinaha ayaa tallaabadani waxa uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin islamarkaasna wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan
madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in uu ballanqaadyo ka helay madaxda wadamada ku bahoobay naato isagoo sheegay in ay ogolaadeen inay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan dhaqaalaha loogu talagalay difaaca naato trump ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka cabanayay in maraykanku uu kharash ka badan ko ay wadamada kale ku bixiyaan uu ku taageero howlgallada naato trump waxa uu sheegay in uu ballanqaadkan ku faraxsan yahay isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga dalalka ku bahoobay naato
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa donald yamamoto waxa uu magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya yamamoto ayaa hadda ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka ee xafiiska arrimaha afrika haddaba magacaabista yamamoto ayaa zaare cilo nuur oo haatan istuudiyaha ugu welisay waxa ay ka waraysatay cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasimaha macadka heritage oo ku sugan magaalada muqdisho waad mahadsan tahay waxaan isleeyahay horta safiiro in la isweydaarsado oo welibana wadan sida maraykanku kale ayo hadda saameyn weyn ku leh dunida iyo soomaaliya ba iyo geeska africaba inuu safiir usoo magacaabo soomaaliya de waxay umuujinaysaa inay daanyan hayaan soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay dee noqdaan mid oo oo hadda maaragta oo nool oo oo active ah waa waa runtii soomaaliya dan baa ugu jirta oo qof xoogaa lah oo fahamsan dalkan iyo iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid de in macnaha maraykanka mar wadamada uu maaragtay danaynahayo mar filekooda waxaa hayo wasaaradda gaashaandhiga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta mar fileka waxaa hayo ciidamada sirta iyo c i ada haysa marna failku wuxuu yaalaa state departmentary wasaaradda arrimaha dibadda marka wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawsha gacanta soomaaliya hadda ay hormuud ka ka noqonayso waxaa isleeyahay dan guud baa ku jirta laakiin kolba uun de ninku waa nin dowladda maraykanka iyo siyaasadda maraykanka iyo siyaasadda hadda hogaanka maraykanka ku shaqayn doona weeye laakiin inuu xoogaal yahay unbaa maaragtay keenaysa inay isna shaqada u fududaato dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedna ay dee ay ay ay si dhaba u wada hadlaan ama u wada shaqeeyaan magacaabidda kasako bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa soomaaliya uga howlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib markaa uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono sida sharciga maraykanku qabo waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay ay soo aqbalaan waxayna u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah qaaradan khabiir ku ah jabanis american ah dimuqraadi iyo republican ba weli soo shaqeeyay madaxweyneyaal ah marka umaleyn maayo in colays ka imaan doono in lasoo maaragtay sanadku ay soo gudbiyaan kadibna badanaa hadda safiirada maraykanku nairobi iskaga badan yihiin xamarna way way yimaadaan markay u baahdaan xalana hadda maraykanku waa ku leeyihiin maxaa la yidhahdaa xarun waa ku leeyihiin hadii safaarad weyn aysan noqonin nairobi inuu joogo oo dalkana imaanka kuna magacaaban inay shaqana u tahay waxaa ka dhalan kara shaqa shaqadu inay bilaabato oo socoto waan gartay cabdirashiid muddooyinkii u dambeeyey safiiro ayay soomaaliya maraykanku u soo magacaabay hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tegayaan maxaad u malaynaysaa inay tahay horta waxaan isleeyahay gabar waa jirta iscarsisay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas wasiirka arrimaha dibadda ee dhaliilisa waraaq dheer soo qortay waa jirtay ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriya duruufo shaksiya iyo wax la xiriira iyo retirementiga soo dhibaatay iyo waxyaaba noocaas isku cas buu uga tegay meesha marka laakiin hadda inuu nin saan u maaragtay khabiir u aha lasoo diray asna u aqbalay waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladdan cusub hadda donald trump sanadkii barka jirta inay inay aysan aan la baahsan karin inuu hadduu yimaado hadda kala jiireyn doonana oo hadda lama fili karo markii hataa labadii kun iyo lixdii soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii mele sanawi isaga xagga safiirka ahaa mar dambe uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay inay a r f ta iyo maxkamadihii hawsha la wareegaanna waktigiisii bay ahayd oo maarata dadkaas lasoo dhaweeyey marka waa nin wax fahamsan haddana isbedelo badan baa socda etoobiya oo khabiir ku ahaa marka etoobiya inuu kasoo shaqeeyey jabuuti kasoo shaqeeyey soomaaliya kasoo shaqeeyey africoodna oday hogaan hogaamiye sar ka ahaa wasaaradda arrimaha dowladda qeybta africa haddana soomaaliya la keenay maraykanka muhiim u ahay dagaal ay kula jiraan al-shabaab kula jiraan waxaan isleeyahay waa isaguna waxuu fahamsan yahay iyo fursad buu helay dowladda maraykankana nin xoogaalay soo dirsatay laakiin nin dalkiisa soo dirsaday weeye nin soomaaliheeda untalaya maaha marka waa nin dowladda maraykanka u shaqeeya oo danaha maraykanka riixaya waan gartay marka waxaad sheegtay inuu soomaaliyana kasoo shaqeeyey wadamada geeska afrikana kasoo shaqeeyey soomaaliya qaab nooceeya buu uga soo shaqeeyey ma horuu safiiru soo noqday mise arrimaha diblomaasiyadda ee maraykanka ayuu qayb ka ahaa soomaaliya mar buu labadii kun iyo lix iyo tobankii ku magacownaa waktiga xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa buu ku magacownaa waana yimid labadii kun iyo tobankiina mar buu yimid africana isagayba hoos tegeysay oo maaragtay assistant secretary under secretary buu ka ahaayoo waaxda afriku hogaan macnaha sarkaal sare ka ahaa marka wadamadan kale haddee soomaaliya aadka ugu labano igad la yiraahdo masaad sudan ba kasoo shaqeeyey iyo howlahooda igad ba aad ugu dhex jiray iyo maaragtay la shaqeyn wada shaqeyn la lahaa etoobiya safiirka ahaa marka un khabiir xeel dheeraa oo africana inuu wax ka yaqaan wasaaradda arrimaha u og tahay weeye hon horn of africa ama geeska africana xoogaal u ah weeye kaasina wuxuu ahaa agaasimaha macadka heritage ah cabdirashiid khaliif xaashi isagoo oo ku sugan magaalada muqdisho ayuuna khadka telefoonka waxa ugu warramayey zahra ciidle nuur
haatana muqdisho golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta ansixiyey siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo ay sheegeen in lagula xisaabtamayo hay-adaha ka howlgala soomaaliya siyaasadan waxaa golaha u soo gudbiyey wasaaradda qorsheynta warbixintanna waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o eda saynab abukar shirka golaha wasiirada soomaaliya uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka siyaasada qaran ee siyaasada kormeerka iyo qiimeynta oo lagula xisaabtamayo hay-adaha iyo shirkadaha ajanabiga ee ka howlgalaya soomaaliya laguna ogaanaya howlaha ay ka qabtaan dalka oo wasaarada qorsheynta iyo maalgashiga ay horey ugu soo gudbisay golaha wasiirada wasiir ku-xigeenka wasaarada warfaafinta soomaaliya aadan isaaq cali oo ka warbixinayay kulanka ayaa sheegay in sharcigan uu wax badan ka bedelayo nidaamka ay ku shaqayn jireen hay-adaha dalka lagulana xisaabtami doono
ajandaha ugu dambeeyo siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta oo ay soo gudbisay wasaaradda qorshaynta oo maanta la ansixiyey siyaasaddaasi shacabka soomaaliyeed waxay u baahnaayeen kambaniyada iyo hay-adaha dalkan ka howlgala wax badan bay qabtaan la shaqayn iyo dabagal laguma samayn jirin waagi hore markay halkan yimaadaan hay-adaha dawliga ama kuwa maxalliga ahba halkan jooga badanaa waxay ku shaqayn jireen siyaasada dalka downarska ama wadanka markaasi fangareeya maanta golaha wasiiradu wuxuu ansixiyey siyaasad qaran oo kormeerka iyo qiimaynta oo lagula xisaabtami doono hay-ad walba wixii ay soo qaaday iyo wixii ummaddan ay u qabatay iyo waxaan u qabsoomin wasaaradda qorshaynta ayaana soo gudbisay kadib waxaa warbixin guud laga dhegaystay warbixinta amniga wasiirka wasaaradda amniga oo ka warbixisay xaaladda amniga guud ahaan dalka meesha uu marayo iyo gaar ahaan qaraxii ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ay warbixin guud siiyeen golaha wasiirada ee maanta ka soo qaybgalay kulankaasi waxa ay warbixin faahfaahsan ay ka bixiyeen halka uu marayo baaritaankii lagu hayay qaraxaasi siduu u dhacay iyo sidii waxyaabo badan oo baaritaan guud ay ka waday wasaaradda amniga oo ilaa iyo weli riboortkii laga sugayo marka laga soo tago in kulanka golaha wasiirada looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin hiigsiga dhaqaalaha labada kun iyo afartanka sharciga hanti dhowrka siyaasada kormeerka iyo qiimeynta iyo soo nooleynta barnaamijka wacyigelinta qaranka ayaa si weyn dhinaca kale diiradda loogu saaray amniga dalka gaar ahaan weerarkii dhowaan lagu qaaday dhismaha oto oto oo xarun u ah wasaaradaha arrimaha gudahay amniga iyo halka uu marayo baaritaanka weerarkaasi waxaana golahu sheegay in weli uu socdo xogta baaritaanka weerarkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo toban ruux saynab abukar maxamed v o a muqdisho
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington cabdi maxamuud cumar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa ku eedeeyey madaxdii hay-adaha sirdoonka etoobiya gaar ahaana madaxa magaciisu uu ahaa gatajer aseva in uu handadaad iyo faragelin uu ku hayay maamulkiisa iyo weliba deegaanka soomaalida xilligii uu xilka hayay cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in ninkaasi uu caqabad weyn ku ahaa maamulkiisa isagoo cabsigelin iyo hanjabaad dadka ku samayn jiray sida uu hadalka u dhigay madaxweyne cabdi oo ka hadlayay warbaahinta deegaankaasi ayaa sheegay in taliyaha sirdoonka etoobiya uu heerka faragelintiisu gaadhay in uu shakhsiyaad gaar ah sida uu hadalka u dhigay uu u soo magacaabo madaxweynenimo dowlad deegaanka kuwaasi oo uu sheegay in ay xafiiska ugu iman jireen isaga oo leh waxaa na soo magacaabay gataajo taliyaha sirdoonka oo ka soo jeeday qoomiyadda tigreega ayaa xilka laga qaaday bishii hore
haddaba dhinaca kaleeto waxaa dowlad deegaanka ay dhowaan sii daysay maxaabiista ku xiray jeelka loo yaqaano jeel ogaadeen ee magaalada jegjega haaruun macruuf ayaa sii deynta maxaabiistaasi isbedelada ka socda etoobiya iyo sida dowlad deegaanku ay u aragto in o n l f laga saaray liiska argixisada waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya idris ismaaciil cabdi ilaa hadda shalay toola ilaa boqol qof boqol iyo sagaal qof baa maaragtay la sii daayay marka wixii dhamanna ilaa boqol iyo konton baaday boqolkiiba sagaashan iyo sideed aa lasii daayay inta harsadna waa in maaragtay dil kufsi oo dambiyaashooda maaragtay aada u kala duwan taana maaragtay shacabka dhexdiisa iyaga maaragtay arrintaas lagu cafiyey iyagana maaragtay arrintaas kartaan waa gartay dadka la sii daayey waxaa naloo sheegay inay ka mid ahaayeen dad madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka cabdulaahi yuusuf weerar etoobiya nin hore madax uga ahaan jiray amnigoo layidhaha jamiil maxamed gaas nin booliis ka tirsan jiro oo layidhaha yuusuf jallaale nin layidhaha cabdirashiid cadaawe iyo nin layidhaha ibraahim diliq iyo rag kale ma xaqiijin kartaa ragga in la sii daayay taa waan waan ku xaqiijinaa waa jirtaa kuwo kale waa jiraa marka kullet liiska haddaa rabtaan xillaa rabtaan baa lageysan karaa
waa gartay marka maxaabiista iyaga ma la raalli geliyey shalay marki iyo maanta iyo markii la sii daynayay kullet shuruudii baa la raacaa wixii baaritaan baa la sameynaa waxay maarag shuruudihii loo dhigay maaragtay inagoo taa ka duulaynaa runtaan maaragtay go-aankaan aan sameynay laboro idaan maaragtay dembi aan gelin maana maaragtay xabsi dhigili mayna gelin laakiin inagoo sharciga ilaalinayna mawqifkan ama maaragtay fikirkan qorshadan ra-iisul wasaaraha qaatay inagoo ka duulayn ka degaan ahaan iyo kaxisiyaan maaragtay ka xukumad ahaan aan isku askaranay taabaa inagoo ka duulaynaa maaragtay arrintaas waan sameynay waa sida waa garta marka waxaa jirta in dadka idinka aragtida duwan siyaasad ahaan ay dhahaan etoobiya sidaad sheegtay isbedel baa ka socda ra-iisul wasaaraha cusub maxaabiista lasii daayey wadamada deriska lala heshiiyey sida gaar ahaan arinta eriterea ururadii mucaaradkaah oo laga saaray liiska argagixisada isbedelo weyn baa ka socday etoobiya laakiin haddana dadka idin dhaliilaya waxay lahaayeen isbedelkaasi ma soo gaadhin gobolka marka isbedelku inuu gobolka soo gaadhay ood isbedelaysaan maxaa lagu xaqiijin karaa maxaa ballanqaadeed bixinaysaan in isbedel uu ka dhacayo gobolka
horta waa saa dhacday qorshahan maaragtay ra-iisul wasaaraha cusuboo maaragtay bejka cusuboo kawadan ahaan loo furay oo deegaan walba xis walba maaragtay isla qaabantay lisfaafurtay shacabkana maaragtay arrintaas aada maaragtay u qaatay oo maaragtay ugu faraxsan sadotiin hadda haddaad ahayd go-aan maahan isbedel maahan inaga hadda muxuu ahaay baarlamaanka etoobiya go-aan maaragtay ra-isul wasaaraha dhexdiisa ku go-aamaya jira in la cafiyo las cafiyo cid walboo maaragtay liis ama siyaasi ha noqod ama dad maaragtay argixisada had wadatiin oona laf oo laf jilbad sabaad kuwaasoo dhan maaragtay in maaragtay liiska laga qaado ama maaragtay liiska argixisana ku diran wadatiin mootaa ka duuleyno maaragtay go-aankan xisbahaan ka duulayahaan isla qaadano in maaragtay loo soo bandhigo fariin maaragtay baaq loo daro ona lasa loo darolda kaaliya inagootaa fursadaad ka faaidsanaysaa fursada loo loo bandhigo isbedel walbaba maaragtay wadanka ka jiro kan wuu ka jiraa xawligana wuu ka socdaa meel walba meel ay ka jirto midka adag moogi maaragtay midkii maana jirin marka waa sidaan kuleya isbedel ku jiraa qofka fikirkiisa ama maaragtay barabaganda way noqon kartaa marka saabaan kuleya laakiin xaqiiqda jirta waa saa hadda arkaa waa garta onlf marka maadaama gobolkii dad ka soo jeeda yihiin oo soomaaliya weli ilaa hadda xiriir ma la samayseen toosa oo intii laga saaray liiska argagixisadoo kale xiriir toosa ma la samayseen antashadna ma dhahdeen qorshihiinu muxuu yahay go-aankaas maantaan isla qaadanay ofishaalina maarata xukuumadda uga dhawaaqday marka kulley hadda kadibin bay noqonay go-aankan ka bacdi bay noqonay goor laakiin siyaabo kala duwan oo dowladda xukuumadda federaalka iyo ay maaragtay ay iyo xisbigan onolf maaragtay onolf ay ay wada hadleen way jirtaa waa garta dhinaca kale markaad ka eegto dagaalo ayaa jiray dadka naga soo wacaya deegaanka ay qolaba ku eedeynayso qolada kale dadka soomaalida ay leeyihiin oromo ayaa na soo weeraraysa oo na xasuuqaysa oromaduna ay leeyihiin soomaali ciidamada liu boliis ee gobolka ayaa na soo weeraraya shacabka iyagoo xasuuqaya maxaad ka qabanaysaan colaadaha jira maamul ahaan mar haddii sidaad hadda sheegtay la galay wakti sida hadalka u dhigtay ay tahay in la isxafiyo waa lama sodhaaf arrintaana maaragtay waa arrin muhiima maaragtay shacabkii muxuuqa xukuumadooda dalbay iyadoo maaragtay danaha shacabka ay ka duuleyso dalba maaragtay shacabka dhib u geysanay maaragtay arrintaas maaragtay ay ka shaqeynayso si maaragtay loo xalin lahay marka hadda wadahadal loo jira federaalka iyo maaragtay iyo deegaankiiyo oramada laba saddexda maaragtay wada shaqeyn baa ka dhexay iyagoo taa ka dilaan maaragtay haddana laiskaa furtay meel anuu ku dhahayna halkaasi halkaasbaa maaragtay ka dambeys anaan ku dhahayna waa garta su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeyaan arrintii maalinta dhaweyd gobolka laga sameeyey shidaalka la bilaabay in lasoo saaro ururka onlf iyo dad kale oo idinka soo horjeedo ka hadlay waxay dhaheen arintaa intay soomaalidu saga imanaysoo laga wada tashanayo aayaha maaragtay mustaqbalka iyo gobolka iyo qadiyadda soomaaliyeed meel la saarayo arintaa cagta ha loo dhiga ayay dhaheen maxaa ballanqaadood bixinaysaan arintaa markay noqoto shidaalka iyo anficiisa iyo maaragtay gobolku siduu u noqon lahaa meesha ugu horeysa ee ka faa'iideysata asa horta ka urur ahaan kolletay fikrad walbo way lahaan karaan kollet arrintan waa maaragtay muxua deegaanku waa maaragtay resource ama maaragtay deegaanku maaragtay laga helay muddana la sugay lagu guuleystay xukuumadda hadda jirta iyo maaragtay nabadgelyada iyo maaragtay horumarkii iyo taa maaragtay fursada u noqotay arrintaas maaragtay iyo federaalkana maaragtay arrintaas kuhoseynihi shirkadii wax maaragta iyadoo saastay maaragta arrintan lagu guuleystay marka urur ahaan fikir way lahaan karaan innaga laakiin hundred percent ma walibaba maaragtay waxaan u banaaneynaa shacabka dankiisa inbaan ka shaqeynayna maaragtay eegalbangal xukuumadda ma federaalkana maaragta dowladda federaalkana mar walbaba waxay ka shaqeynay waa town marka nidaam baa jira
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya idriis ismaaciil cabdi oo waramayey haaruun macruuf
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa galabta gaadhay magaalada london ee dalka britain halkaasi oo booqashadiisii ugu horreysay tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ay uga bilaabantay trump ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha britain iyo weliba mas-uuliyiin kale oo dalkaasi ka tirsan dhinaca kalena waxaa la filayaa in london ay ka dhacaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo socdaalka trump wariyaha v o ed ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira ridwaan bal nooga waran trump ma idin soo gaadhay safarkiisaasi iyo siduu ku bilowday nooga waran
sahra aada iyo aad baa umahadsan tahay madaxweynaha maraykanka iyo xaaskiisa melania waxa ay soo gaadheen garoonka stanted airport ee ku yaala london saacaddu markay ahayd koodii iyo konton daqiiqa xilliga london waxaana markiiba halkaas kasoo qaaday dayuurada helicoptera oo ay leeyihiin marineska maraykanka waxaana si toosa ay ugu dejiyeen qasriga weyn inta badan safaaradaha inta badan ay raahdeen danjirayaasha maraykanka ee halkan ay ku nool yihiin winfield house inta badan waxaad moodaa in ammaanka aada loo ilaalinayo marka la eego garoonka uu kasoo degay iyo helicopterka soo qaaday iyo inuu ku dhex dego dhismaha ay degan yihiin siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta maraykanka waxay muujinaysaa sida guud ahaan marka la eego ammaanka dalka aada loo adkeeyey maadaama dibadbaxyo waaweyn la filayo beritoole qaarkoodna ay suuragal tahay inay goordhow bilowdaan oo looga soo horjeedo madaxweynaha maraykanka guud ahaan marka la eego muddo afar maalmood ah ayuu ku sugnaan doonaa magaalada inta badanna waxaa kulamadiisu ay ka dhici doonaan banaanka magaalada london gaar ahaan deegaanka oxoshe waxaa lawada waxaa lagu wadaa in uu la casheyn doono caawa hadduu ilaaha yidhaahdo ra-iisul wasaaraha dalkan britain waxaa kaloo uu la kulmi doonaa boqorada dalkan sidoo kalena waxaa la filayaa in maalinta berita kulan gaar ah ay wada yeeshaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkan britain theresa may oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha xiriirka labada dal iyo guud ahaan sida britain laftirkeeda ay uga faa-iideysan karta maraykanka maadaama hadda ay dooneyso inay soo gebagabayso xiriirkii iyo inay inay kasii mid ahaato midowda yurub oo xilligan ay ku mashquulsan yihiin sidii guud ahaan ay uga guran lahaayeen midowda yurub waa garta ridwan bal ka waran guud ahaan magaalada london oo dee malaayiin qof ay ku nool yihiin wararka qaar baa sheegaya inay jiraan dad ka soo horjeeda oo dibadbaxyo abaabulayay madaxweynaha maraykanka socdaalkiisaasi uu london ku yimi guud ahaan jawiga nooga waran markii uu kasoo degay airboortka madaxweynuhu
sahra aada waa mahadsan tahay runtii garoonka uu kasoo degay waa garoon ka yara baxsan magaalada markii uu soo degayey xataa warbaahinta looma ogolayn inay goobta booqato xogayaha horumarinta arrimaha dibadda dalkan britain oo keliya ayaa goobta booqday iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda markiina markiina waxaa lasoo saaray dawlad helicoptera laakiin guud ahaan marka la eego london waxaad moodaa in dad badan ay xataa la yaaban yihiin inuu soo booqdo maadaama dibadbaxyo waaweyn loo diyaariyey britole waxaa lagu wadaa in agagaarka baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha isugu soo bixi doonaan dumar aada iyo aada u fara badan waxaa kaloo isla goobtaas la samayn doonaa in buufin loo ekeysiiyey donald trump oo caruur ah in iyana hawada loo diro oo maaragtay qayb ka dibadbaxa dhinaca kale markaad eegtid bridgeka caanka ama buundada caanka ee voxhall bridge oo aada ugu dhow dhismaha safaaradda cusub ee maraykanka laftirkeeda hay-adda human rights watch ayaa soo bandhigtay boor ay uga hadlayso xuquuqul insaanka iyo sida loogu dhaliilayo donald trump dhinacaas marka guud ahaan laga wada eego waxaad moodaa in xataa meeyarka london uu aaminsan yahay in dibadbaxyada looga soo horjeedo donald trump iyo muuqaalka laga sameeyey buufinka ama bombalaha ee hawada loo diri doono aanu ahayn wax looga soo horjeedo dalka maraykanka laakiin uu yahay wax lagu muujinayo sida dadka ingiriisku ay u taageersan yihiin rajada midnimada dulqaadashada iyo in dadku ay sinaadaan marka guud ahaanna waxa uu ku baaqay in si nabadgelyo ah loo dhigo dibadbaxa noocan oo kale ah marka guud ahaan runtii waxaad moodaa inay tahay arrin aada iyo aada loo hadalhayo muuqashadiisana waxaad moodaa in marka la eego amniga guud iyo ciidamada kala duwan ee magaalada lagu daadiyey iyo goobaha dibadbaxyada ay ka dhacayaan iyo sida magaalada looga fogeeyey iyo xataa meelaha ay ka dhacayaan kulamada hadda waaweyn ee uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo boqorada iyo madaxda kale ee dalka oo deegaanada oxfordshire ee magaalada ka baxsan kulli waxay muujinayaan in booqashadiisa ay tahay mid xasaasi ah waan gartay ridwan ugu dambeyntii maraykanka iyo britain waa laba wadan oo siyaasad ahaan aada isugu dhow isku xulufo ah muddo sanad iyo badh ka badan ayuu imika donald trump madaxweynenimada markii loo doortay kasoo wareegtay waana markii ugu horreysay intii uu xilka hayey sidan filayo uu socdaal rasmiya ku yimaado magaalada london ama guud ahaan dalkaasi britain bal nooga waran xidhiidhka siyaasadeed ee labada wadan siday dadka arrimahaasi ku dhowdhow u falanqeynayaan ama warbaahintu wax uga qoraysaa arrinka kale ee dibadbaxyada la xidhiidha miyuu saameyn ku yeelanayaa xidhiidhka saaxiibtinimo ee dhinaca siyaasadda ee labada wadan
sahra aada iyo aad baa umahadsan tahay sidaa ma socoto donald trump marar fara badan bartiisa twitter-ka waxa uu ku qoraa erayo loo arka inay abuuri karaan waxyaaba aanay ku farxin siyaasadaha iyo madaxda dalka gaar ahaan marka la eega dalkan britain oo kale marar badan ayuu wax ka sheegay ra-iisul wasaaraha marar badan ayuu ka hadlay qorshaha ay britain dooneyso inay kaga gurato midowda yurub marar badan wuxuu ka hadlay dadka muslimiinta iyo waxyaaba uu ku tilmaamo waxyaaba muujinayay in xataa uu faafinayo cunsuriyadda iyo nacaybka hadda laftirkeeda waxa uu leeyahay waan ku faraxsanaha inaan magaaladii ilmay waxna uma arka banaanbaxa maaragtay laiga soo horjeedo dhinaca kale laakiin markaad eegto inkastoo uu yahay nin aada hadalhayntiisa u badan tahay gaar ahaan barta twitter-ka oo erayo mararka qaarkood aan loo meelbayin oo siduu rabo usoo qoro haddana markaad eegto dee xiriirka labada dal waxaad moodaa inuu xoogan yahay waxa aad aada la socotaa in britain hadda ay dooneyso ama baahi badan ay u qabtaba marka midooda yurub ay ka baxdo inay xiriiro kale la samaysato oo dhinaca dhaqaalaha ah dalalka kale ee ka baxsan oo maraykanku ugu horeeyo waxaa kaloo aad la socotaa in xataa ay jiraan ciidamo military ah oo ingiriis iyo maraykan ah oo iyana tababaro iyo waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan laftirkeeda ay suuragal tahay in meelaha qaarkood ay ay heshiis ka yihiin dhinaca militariga marka laga hadlayo xiriiro kale oo fara badan iskaashiyo fara badan ayay leeyihiin waana laba dal oo runtii xiriirkooda uu ka wen yahay donald trump iyo siyaasadda hadda maraykanka marka waxaad moodaa runtii in in ay tahay booqasho xiiso leh marka dhinaca kale laga eego oo markii ugu horreysay uu soo booqanayo madaxweynaha maraykanka dalkan britain oo horey buuq fara badan iyo iyo maaragtay marar fara badan uu baajiyey safaro uu ku iman lahaa tusaale ahaan marka la eego waxyaabaha cajiibka xataa lagu xasuustay jaraaidku maanta ay qorayaan waxaa kamid ah in sidaan la socotaba uu horay aada iyo aada uga horyimid safaaradda maraykanka ee cusub oo lacag boqol milyan ay ku kacday oo uu leeyahay lacagtaas waa lacag aan loo baahnayn in mashruuc noocaas oo kalea lagu fuliyo safaaradda laftirkeedana waxaa lagu wadaa inuu booqan doono aad baad u mahadsan tahay ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o eda london oo khadka telefoonka si toosay igugu waramayey
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa qodobadeedna ku soo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii ama barnaamijkii wargeysada iyo qaar kalaase yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona dowladda shiinaha ayaa waxay sheegtay in ay ka naxday go-aanka uu maamulka madaxweyne trump ku rabo in boqolkiiba toban uu ku kordhiyo canshuurta badeecadda ay shirkadaha shiinaha ay u soo dhoofiyaan dalkan maraykanka qorshahan ayaa laba boqol oo bilyan oo dollar ku saa'idinaya canshuur kordhintii hore ee maraykanku uu saaray waxsoo saarka shiinaha waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya labada dal wasiirka ganacsiga ee shiinaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan la aqbali karin islamarkaasina waxaad ku maray in ay ka jawaabi doonaan in ka badan soddon askari ayaa ku dhimantay toddobi iyo toban kalena way ku dhaawacmeen weerar rismidaamina oo ka dhacay saldhig militari oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi afghanistan weerarkaasi ayaa la sheegay inay soo qaadeen maleeshiyada ururka taalibaan sida ay xaqiijiyeen saraakiil afghanistan u dhalatay weerarkan ayaa dhacay saaka waa berigii dowladda afghanistanna waxay sheegtay in kooxda weerarkaasi soo qaaday ay isticmaalayeen muraayado casriya oo loogu talagalay inay dhulka madow ee dhulka hoostiisa ah ay ku mari karaan
diyaaradaha maraykanka ayaa laba iyo tobankii bishii julaay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii duqeyn ku bartilmaameystay guri ku yiilay magaalada muqdisho oo ay ku sharayeen qaar ka mid ahaa taageerayaashii jenaraal maxamed faarax aydiid oo xilligaasi dagaal uu kala dhexeeyey ciidamada maraykanka ee soomaaliya ku sugnaa duqeyntaasi waxaa ku dhintay dad ka badan toddobaatan qof oo u badnaa odayaal iyo indheer garadba haddaba duqeyntaasi oo ay ka soo wareegatay shan iyo labaatan sannadood ayaa sida ay u dhacday uu wariyahana jacfar kuukaay oo ku sugan washington waxa uu ka wareystay cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka tirsan aqalka sanadka kana mid ahaa saraakiishii la shaqaynayay jenaraal caydiid ee xilligaas ku sugnaa gurigaasi la duqeeyey waxay noo ahayd runtii maalin madow bay noo ahayd meeshaas waxaa lagu lahaa shir bay ahayd shirkaas waxaa isugu yimid dad badan oo muhim ah oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameed ay ka mid ahaayeen aqoon-yahano ay ka mid ahaayeen dad siyaasiyiin oo s n a madaxdoodii waa run waa jooga aniguna goobjoog baan ka ahaa xilligu wax dhacahayeenna ninkii markaas qofkii taagnaa oo hadalka haystay buu ahaa anigu ahaa mhm waaya marka sidee wax u dhaceen marka maxaad dareenteen markii ugu horreysay marka ugu horreysay meesha annaga waxaa no noo timid fariin odayaashii meesha ku dhintay qayb ka mid a ayaa waxay keeneen fariin odranaysa ninkii markaas ergeygii wakiilka uga ahaa qaramada midoobeed ee jenaraal haw la oran jiray ayaa markii dagaalkii iyo arrintii ay dhibkaati batay dagaaladii ayuu u yeeray odayaasha meeshaan ku dhintay intooda badan wuxuuna u sheegay inaan doonayo in nabad la qaato lana wada hadlo messagekaas markay odayaashu keeneenna dabcan dadkii ka tashan lahaa waa dadka meesha lagu laayay markii ay arrintii fariintii keeneen oo las shirayna dad ilaa boqol iyo konton qofa ayaa meeshaas aan lagu casumay markii ay isku yimaadeenna wadahadalkii muddo lagu jirayna markii dambe waxaa waxaana laga hadlaya ahaa yaa la kulmaaya sidee lagula kulmaaya xagee lagula kulmaaya iyo marka hore bal xabadda hala joojiyo waxaasaa laga hadlayay taagnidii anigu aan taagnaa waxaan dareemay runtii hadalkii markaan bilaabo waxaan dareemay daaqada guri dabaqa maadaama aan faloorka dabaqa labaad aanu ku shiraynay daaqadiisiiban waxaan ka dareemay colays badan oo diyaaradood oo ilbiriqsi hal minut keliya mid saddex afar ay daaqadii hadba dhinac u gudbayaan halkaa markay maraysana waxaa bilaabatay gurigii iyo dukayntii xasuuqaa bilowday
waa gartay marka halkii aad fadhiseen laf ahaanteeda may gantaalada ay diyaaraduhu soo rideen ku dhaceen mise ee agagaarka intay duqeeyeen baa firirkii iyo fanfaniinkii ay dadka halkaa joogay laayeen
walaal gantaalkii ugu horreeya wuxuu ahaa gantaal weyn oo diyaaradan la yidhaahdo a c boqol iyo soddon ma aha xataa helicopter ay madaafiicda ay rido xabadii ugu horreysay waxay ku dhex dhacday meesha daaqada korkeeda ay kasoo gashay guriga dabaqa waxayna ku dhex dhacday dadkii boqol iyo kontonka oo fadhiyey meeshii la meesha waxaa la dilaayay dadkan bay ahayd halkaasay ku bilaabatay
xilligaa waan la soconnaa in magaalada muqdisho ee isbitaaladeedu ay aada u liiteen amaba ay ku yaraayeen magaalada gargaarka caafimaad ee dadkii meesha ku dhaawacmay ay heleen noocee buu ahaa walaalow marka ugu horreysa anigu horta waa dhaawacii baan ka mid ahaa anigu markii hore waa markii wixii ay bilowdeen waa miyir doorsoomay shoog baan galay dadkii meesha lagu laayay baan dhex galay nimankaani waa yimaadeen dad laba qof oo dhaawac ahayd bay qaateen dabcan inay waraystaan bay rabeen ka bacdina muddo markii dadkii soo yaacay oo soomaalida ahaa oo gurmadka loogu yimid baan indhaha kala qaaday markii la geeyey isbitaalka digsaarna dabcan waa laygu aamini waayo waxaa laygu duubay derin baabuur xaakiyadana meesha aagga la iiga bixiyey guri magaalada ahaana markaa la geeyey marka dhaawacaas baan ahaa maalintaasna meesha waxaa ku dhintay siddeetan iyo lix qof oo iskugu jira dadka aan kuu sheegay noocyadooda oo ahaa madaxdii dadka caanka ahaa ee goobtaas ku dhintay yaad ka xusuusan kartaa walaalow dad badan baan ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa odayaashii shirka keeno nabadoonada ahaa oo caankaa la yahay sheekh maxamed imaan baa kamid ahaa abshirka ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa ninka la yidhaahdo cabdiqaadir xaashi cabdiqaadir xaash muxuu ahaa xashi dholodholo baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa guddoomiyihii ururka s muxuu ahaa s n n ee ahaa ninka la cabdikariin s d muxuu ahaa cabdikariin sheekh yuusuf oo ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa professor nin la yidhaha william ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa nin oo lawyer oo la yidhaahdo cabdiraxmaan yacni waxa la- la- hadda eh, lis- dadkaas waxay ahaayeen dad aan Deekan soomaali iyo- dad aan soomaali ahayn oo shirka wax ka joogay miyaa jiray
maya ma jiraan haba yaraate qofaan soomaali ahayn oo meeshaa joogay ma jirin waayo mudane marka bartilmaameedku yuu ahaa ma dadkan baa eh, la bartilmaameedsanayey mise waxay haysteen eh, eh, hadallo sirdoona oo qalada oo sheegayey in dadka ay raadinayeen sida jenaraal maxamed faarax ceydiid oo kale inuu goobta wax ka joogo maya walaal waxaasi waa beentii ay u sheegeen adduunka oo leh Faar- maxamed faarax caydi shirka mana imaan kamana ballansanayn shirka anigaa hogaaminahayey Eh, maadaamaan ahaa wasiir muxuu ahaa xogayihii arrimaha gudaha iyo amniga aan isku ahaa qofka hawsha hogaaminayana anigu ha- anigaa dadka iskugu yeeray dadkii talada ay ka goday baanan eh, ururadii etn a oo kala duwanaa madaxdoodii iyo odayaashoodii iyo culimmadoodii iyo muxuu ahaa aqoon-yahankoodii dadkii waxay xul ah dad xul ay ahaayeen maadaama la yidhi wadahadal nabade hala galo dabcan dadka dadka u madaxda ahoo ayaanu saas ku aruurinay laakiin waxay ahayd khaainnimo la doonahayey in sn a madaxa laga jaro
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka tirsan aqalka sanadka waxaana uu u waramayey waryaheena jacfar kukay
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey wariyahayaga barkhaad maxamuud kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxa uu maanta idinka imanaya magaalada hargeysa dhowaan xukuumadda somalilan gaar ahaan wasaaradda warfaafintu waxay soo saartay amar la xidhiidha tabinta wararka la xidhiidha deegaanada qaarkood gaar ahaan meelaha colaaduhu ka jiraan sida tukaraq iyo gobolka sanaag gaar ahaan cilaaf weyn wasaaradda warfaafintu ayaa waxay warbaahinta ku amartay inay jiraan meelo gaaro ay warar ka qaadan karayaan taasoo ay ka soo baxeen aragtiyo kala duwan dooda gaaban maanta waxay gala qayb geliyay cabdilaahi aadan cumar wayab oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda faafinta kuna hadlayay afka wasaaradda iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto een aan ku horeeya wayab duluucda go-aankaasi muxuu ahaa ama amarka wasaaradda soo saarta runtii de waxa weeyaan wax een, eh, jira oo marka ay dhibaata dhacdo labada horta arrimood way kala duwan yihin mid waxa weeyi tukaraq oo waxa weeyaan meel ay isku hor fadhiyaan dee laba laba laba dowladood ay isku hor fadhiyaan weeyi midna waxa weeyi mid gudaha dalka somaliland jamhuuriyadda somaliland dhexdeeda ah oo ay ka wada hadla oo ay ay- ay ka dhacday dhibaato laba beelood oo oo daris ah oo dee dee iswa dhalay oo dee inan yaabtigi iyo isku wadaa wax walba marka labadaas horta faraqaas bay kala leeyihiin Een, dee marka waxa weeyaan wixii markay meel nabad laga wadana sida dee ba- ay- ay- dee- de- diinta islaamka iyo cid wax walba de ay- cid walba aqal- aqliyada amba aqliyada dee fayoobiba ay sheegayso waxa weeyi marka haddii inta khilaafaadkaasi la xalinayo ay dee saxaafaddu war ka dhigato oo intay dee meel maarata si yaroo eh, amba cid yar ka yar caraysan amba cid yar diidan warka ka qaadato taasi dee marka waxay keenaysaa inay dadkii isku sii dhacaan Een, aan u imaado maxamuud cabdi jaamac xuuto gudoomiyaha soolja arrintaasi warbaahinta qaarkeed waxaa aragtay caburin maxay tahay doodiin aad baa cid walbaaba uga xuntoo somalilan dagaalkaas iyo khasaarihii ka dhashayba waana sababta keentay marka in qaranku u saaro guurti ama xeerbeegti isugu jirta maanta een, cayaantii een, somalilan oo dhan marka waan qabaa doodaas eh, wasaaraduna runtii een, tallaabadaas ay qaaday waan soo dhaweynaa laakiin waxaa loo baahan yahay een, maadaama wasaaraddu ay tidhi dee wararka een, waxaa laga qaadan karaa oo keliya cidda ay khusayso markaa een, goobta joogta waxaa runtii loo baahan yahay in arrintaasi daafurnaan yeelato oo cidda een, dee warka laga helaya ay dhab noqoto oo aanay noqonin wax wasaaradda warfaafinta ama tv-ga qaranka oo keliya ta dee ay isku koobaan sidii shalay oo dhacday oo kale oo saxaafadii madax banaaneed oo dhan loo diiday tv-ga qaranka oo keliya ta loo ogolaaday maadaama ay ahayd maalintii furitaankii ugu horreysay ee maanta dardaaranka ay ahayd runtii waxaanu qabnay in si daafuran warbaahinta oo dhan runtii dee loogu bandhigo arrintaas oo ay tebiyaan danbaana u ahayd shirkaan u qabaanu Een, cabdilaahi wayab saad u aragtaa dooda xuuto
barkad waa si wanaagsan waxa weeye runtii marxaa saxaafadda marka la leeyahay de wixii ha ilaaliso dee sidii wixii ay maaratay aan colaad kale usii fidi lahayn Een, haddana in iyagii maarata la kala qoqobo dee ma wanaagsana xogtana waan la qabaa arrintaa fikradda waan la qabaa waxaana weeye warka marka la bixinayo xukuumaddana waxa weeye marka warka horta ergadu ka soo baxaya ergada markuu warku ka soo baxo iyagu waxa ay soo saaraan waa wax rasmi ah marka markaa waa inay saxaafadda o dhan iskugu yeedha ma aha inay t v-ga qaranka oo qura siiso waa inay saxaafadda dhammaanteed wada siisaa oo ay isugu yeedhaa waayo iyadana waa faa'iido oo waxa weeyaan dee meelo badan bay ka gaadhsanaysaa kuwa kale aanay gaadhin amba dhegeystayaasha kala daawada amba kuwa daawadayaasha kala daawada ayaa kala duwan marka waxaa loo baahan yahay inay iyada lafteedu ay guddiga lafteedu ka faa'iidaystaan oo markaa aanay siinin cid gaara laakiin ay wada siiyaan saxaafadda gebigeed inta halkaa ku sugan laakiin taa maxaa ugu caddayn wedanka wasaarad ahaan amarkaad soo saarteen miyo ku cadday taas de waxaan filaya taasina iska caddoon iyagu waxa weeyaan cidda halka ka shaqaysaa dee warbaahinta waxa weya mar walboo loo wada yeedhaa waad ogtahay barkado cid gaar looguma yeedho hadduu imika madaxweynuhu shir jarayd qabanayo dee waad aragto uu wada yeedhaa cid gaar uma yeedho anigu markaa dee taas uma baahnayn in maaratay dee maxaan ku dhaha la caddeeyo uma baahna way maxamuud dabcan dee madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii somalilan baa shalay shirkaasi dee gudoominayay oo fadhiyey golaha wasiirada way fadhiyeen madax dhaqameedkii iyo culimadii iyo cid walbaa way fadhiday iyo dee baalihii markaa dee loo garnaqayo o dhan runtii markaa waxay ahayd maalin kor loo qaado codka markaad eegto dadka qaarkood doodaha ay qabaan ee bulshada ka mid ahay waxa weeyaan saxaafadii qaarkeed inay tahay mid horina socolaadii in mararka qaar ay sii daayaan doodo iyo hadallo xanaf leh oo beelaysan saxaafaddu ma tahay mid qaybtaa qaadata
aad baan uga xunayaa runtii maalmihii ugu dambeysana arrintaasi aad bay u muuqatay gaar ahaan telefishinada somalilan waxyaabihii iyo qaabka ay u dhaqmayeen ee ay u tabinayeen wararkii isku sii shidayey labada beelood ee hurinayay colaadda runtii maanta somalilan de halkaa ay u tagtay runtii waxaan u aragnaa arrin ayaan darra ahay dhibaato weyna keenaysa waxaanu markaa sooja ugu baaqday horeba intaana wasaaraddu warkan soo saarin runtii in ay ka digtoonaadaan
runtii waxa weye waxaan ku bogaadinayaa maxaan ku dhaha qarankeenu inuu horta madax banaani buuxda siiya saxaafadda maanta dunidu waxay maraysaa in laga soo saaro xataa bulshada maxaan ku dhahdaa warbaahinta bulshada inay shuruux ka soo saaraan uganda shalay waad ujeedtay mudaharaadkii ka dhacayay oo dee markii la soo saaray dowladdu ay ku dhawaaqday inay soo saarayso maxaan ku dhaha shuruux ka soo saarayso maxaan ku dhaha warbaahinta bulshada dadkeenuna warbaahinta bulshada si xun ba u isticmaalaa oo ka baxsan maxaan ku dhahdaa dee wax kasta ka baxsan oo burburin ah oo tu qoys ah oo tu qofnimo ah oo tu dal ah wax kasta duminaysa marka waxaan leeyahay war waxaan leeyahay war dee waxa runta alla ma diidayo iyo waxa si rasmiya uga soo baxa warkana sida maxamuud sheegay anigu horena waa wasaaraddu waa u sheegtaan filayaa oo uga soo baxay ergada mar hadday meesha ergaa fadhida ergadaasi wixii ay soo saartaa laga qaadanaya wixii intaa ka dheeraada dee wasaaradda warfaafinta afhayeenkii xukuumadda la weydiinaya marka laga yimaado hawshan tusaale aad soo qaadatay inay ka taagan ceelaf weyn guud ahaan warbaahintu ma heshaa warkii loogu talagalay ma ka heshaa ciddii awoodda walahdin warkaa bixiso maxamed cabdi jaamac runtii marka lagu daro dhacdada shalay ceel afweynka dhacday saxaafadda laga hor istaagay in warkii la siiyo waxaa jira toddobaadkii u dambeeyey oo kale gobolka sool qayladhaanta saxaafadda naga soo gaarisa waxay wafdi xukuumadda ka tirsan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliisku waxyaabo horumaro oo booliisku samaynayeen xukuumadda somalilan ay ku tallaabsanaysa runtii tabinteedii laga hor istaagay suxufiyiintii gobolkaas oo si lamida sidii tii shalay ceel afweyn oo kale warbaahinta dowladda ama gaar ahaan tv-ga qaranka oo keliyata loo ogolaaday inay soo tabiyaan mashaariicdii ay xukuumaddu furaysay aad bay ayaan darro ahayd in t v-ga qarankaoo keliyaata oo weliba xataa laga waayey warbaahintii in haba duubta t v-ga qaranku in la siiyo markay soo duubaan runtii waa ayri nasiib darra aan u arkaa aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha wararka saxafiyiinta somalilan ee soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto iyo sidoo kale cabdilaahi aadan cumar wayab oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda warfaafinta kuna hadlaya afka wasaaraddaasi intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari idinku dhaafaya amaana allah
waa hagaag intaa dooda gaaban haddii aynu kaga soo gudubno haatanna waa wargeysyadii iyo waxa ay soomaaliya ka qoreen waxaa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya axmed cali sheekh
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington aan ku bilaabow axmedow wargeyska the golf times ee ka soo baxa magaalada dubai ee isutagga imaaraadka carabta ayaa waxa uu warbixin ka qoray hay-adda gargaarka ee qatar charity oo hirgelisay ama fulisay dhowr mashruuc oo wax lagaga qabanayo adeegyada aas-aasiga caafimaadka soomaaliya wejiga koowaad ee mashaariicdan ayaa bilowday horaantii sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka hirgelinta mashaariicdan ayaa qayb ka ah horumarinta adeegyada lagu gaarsiinayo caafimaadka dadka soomaaliyeed loogana hortegayo cudurrada qaarkood sida war-saxaafadeed ay ku sheegtay hay-addan gaarka ah ee laga leeyahay dalka qatar hay-adda ayaa diiradda waxa ay ku saaraysaa adeegyadan caafimaad oo ah kuwo aas-aasi ah oo ay u baahan yihiin dalal badan oo ay u sahlan tahay in ay ku faafaan cudurrada la isqaadsiiyo iyo kororka caruurta geeriyoota xilliga dhalmada wargeysku waxaa axmedow uu qoray in hay-adda qatar charity ay sidoo kale fulinayso sida wargeysku uu qoray mashaariic lagu dhisayo xarumo dadka lagu daweeyo iyo adeegyo deg deg ah oo dadka loo fidiyo gaar ahaana dadka baahya gaarka qaba ee ku nool goobaha aanay ka jirin adeegyada dhinaca caafimaadka ama aan awoodinba wargeysku waxa uu leeyahay adeegyadan caafimaad waxa ay hay-addu kala kaashanaysaa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya iyo jaamacadda muqdisho sida wargeysku uu leeyahay sanadkan aynu ku guda jirno waxaa hay-adda qatar jarati ay furtay xarunta dadweynaha lagu daweeyo ee shifa oo laga hirgeliyey degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho waxaa xaruntan la furay bishii mey iyadoo ay adeegyada caafimaad fulinayaan arday ka tirsan jaamacadda muqdisho kuwaasi oo dadka gaarsiinaya adeegyada aas-aasiga ah gaar ahaan dadka faqriga ah iyo kuwa ku barakacay gudaha soomaaliya xarunta daweynta ee shifa waxa ay ka kooban tahay ilaa lix boqol oo mitir oo iskuweer waxaana ku yaala koob iyo toban qol iyo goobo kale oo ay ka mid yihiin meel dadku ay ku sugaan adeegyada caafimaadka qayb dadka dawooyinka loogu fidiyo meelo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka farmashi dawooyin bilaasha oo dadka bukaanka ah goob laga siiyo iyo goobo ay dhakhaatiirtu fadhiistaan iyo sidoo kale meelo laga bixiyo talooyinka dhinaca caafimaadka ugu dambeyntii waxaa wargeysku uu qoray in maalin kasta adeegyadan ay ka faa'iidaystaan in ka badan siddeetan qof oo soomaali ah deegaanka waqooyi ee degmada yaakshiid waxaa ku nool boqoliyo konton kun oo qof sida wargeysku leeyahay wargeyska the guardian ee ka soo baxa london haddaan u gudubnana axmedow waxaa warbixin uu qoray uu cinwaan uga dhigay waanu qosolnaa waanu heesnaa oo weliba muusig ayaan ciyaarnaa muqdisho horay ayay u socotaa wargeysku waxa uu leeyahay oo uu ku bilaabayaa codadka kaa yaabinaya ee dhagahaaga ay maqlayaan gelinka dambe magaalada muqdisho waa marka aad tagto xeebta liido dadku goobta ayay u soo nasasho tagaan waana ay qoslayaan dhawaqa koobabka wax lagu cabo ayaad maqlaysaa adeegayaasha ayaa dalabka qaadaya oo shaqadu ay ku badan tahay waxaana aad maqlaysaa kabanka cuudka ah ee uu tumayo aweys kabanle kabanle oo ah afartan iyo shan jir waxa uu horey u toli jiray dharka waxaana uu u weecday muusika waxauu hoteelka muqdisho beach view ee xeebta liido ku tumaa hiisaha soomaalida iyadoo goobta ay ku sugan yihiin dad si qurux badan usoo labistaa kuna sugan mid ka mid ah magaalooyinka ugu khatarta badan dunida halkani waa muqdisho waannu faraxsannahay waannu heesaynaa waxaynu tumaynaa muusig muusigu waa astaanta nabadda sidaas darteedna cabsi dambe kuma noolin sidaas waxaa yidhi kaban leh oo markaasi cabaya koobashiin wargeysku waxa uu leeyahay axmedow laba sano ka hor waxaa kaban leh uu ka badbaaday weerar ay ku qaadeen maleeshiyada al-shabaab meel aan ka fogeen goobta hadda uu ku tumayo muusika weerarkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan toban qof oo ay ku jiraan saaxiibbada aweys kaban leh xilligaasi waxaa kaban leh uu ka booday derbiga si uu lafihiisa ula baxsado muddo bilooyin ah wixii ka dambeeyey weerarkaasi ma jirin wax bandhig ah oo dhacay sidaasi waxaa yidhi mar kale kaban leh waxa uu intaasi ku daray dadka ma doonayaan in ay ku soo noqdaan goobta laakiin aniga waa ay iga go'need in aan soo laabto habeenkii ugu horreeyey markii aan dib u bilaabay waxaan ahaa keligay allah ayaa ku mahadsan in ay soo laabatay kalsoonidii dadka ugu dambeyn wargeysku waxa uu ku soo gebagabeeyey inkastoo rabshaduhu ay taagan yihiin caasimadda haddana waxaa la dareemayaa koboca dhaqaalaha boqolaal khubaro ah ayaa dalka dib ugu soo laabtay oo ka yimid galbeedka iyo dalalka afrika waxaa la furay kolleejyo badan waxaana socda maalgashiyo kala duwan iibka guryaha ayaa sare u kacay dhismaha labada dabaq ah waxaa xilligan uu joogaa ku dhowaad boqol kun oo geni intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee london inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa inaad dhagaa ku culataan hees ay wadajir ugu luqeeyaan guulaad axmed iyo fartuun cumar
cumar iyo guuleed axmed iyo fartuun cumar heestaasi ay wada qaadayaan ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacadeedii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno oo ibraahim daandure iyo sahre ciidla nuur oo idinla sidaayo nabadgelyo
safrad kalgacalkii